الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة مسألة أفراد waxay ku saabsan tahay fii dami lmustacaadati maslada toddobaad almasalatu saabicatu masalada toddobaad waxay ku saabsan tahay fii dami lmustaxaadati mustaxaadadii dhiiggeeda dhexdiisay ku saabsan tahay naag si dhabar furun ku dhacay dhiig shuban ku dhacay damu fasaad ku dhacay dhiiggaasi oo dhiiggii dhabar furunka loo yaqaano dhexdiisay ku saabsan tahay masalada toddobaad waayo haddii saasay dhacdo waxaan soo ogaanay damul xayd waxaan soo ogaanay kale damun nifaas dam kale ayaa jira marka oo la yidhaahdo dam lmustaxaada dam listixaadati dam la dhahaayo ayaa jira kaaskii oo damul xayd axkaamtiisa waa soo ogaanay nifaaskiina axkaamtiisa waa soo ogaanay waa isku xukun labadaasi dam kale ayaa jira oo damkaasi waxaa la yidhaahdaa dam listixaada isagana waxaa ka soo baxayaa ama wuxuu ka soo baxayaa min farji lmara culamada qaar waxay kala qaadayaan dam listixaada dam lfasaad laakiin jumhuurta waxay leeyihin isku mid waay ayib marka damkaasi oo asagana dimaadii dumarka ku tacalluqay ah ayuu rabaa meeshaani masaladaani inuu kaga hadlo axkaamtiisii iyo wixii u qeybsamayo dumarkii ku dhacayo ama waxay u qiibsamayaan dumarka ku dhacayo dhiiggaani waayo alistixaadatu istixaado waxaa la yidhaahdaa saylaanu dami dhiiggii socodkiisa la yidhaahdaa ama socodsijadiisii oo inuu socdo saylaanu dami dhiiggii socodkiisa la yidhaahdaa fii kayri waqtihi waqtigiisii keyrkiisii dhexdii soconayo dhiiggii xilligii looga talagalay wuxuu ahaa ayaamo gaara damulxayd ayaamo gaara damu nifaas intaasa waqtigiisii ahaa loo yaqaanay labadaasii waqti waqti aan ahayn dhiig iska soconaayo ayaa la yidhaahdaa ku soconayo calaa sabiili naziifi dhiigbax wadadiisii dusheeda waay naziif waa dhiiga shubmaayo oo soconaayo oo qulqulayo ee naziif la yidhahdaa annaziif waa dhiiga socodka badan oo qubanaayo soconaayo shubmaayo qulqulaayo ayaa la yidhaahdaa calaa sabiili naziifi ee dhiigbaxgii wadadiisii dusheeda kusoo baxaa dhiigbaxgii min ayr min cirqin waay min cirqin min caraqin iyo min cirqin maxaa u dhahay cirq caraqna dhidid min cirqin waay xidid xaggiisii ay ayaa ka soo baxaya ama ka qulqulaya min cirqin xidid xaggiisii ayuu ka qulqulaya oo ka baxaya xididka cirqigaasoo yusamaa lagu magacaabo alcaadila caadil ayaa loo yaqaana magaciisu waa la yahahdaa caadil wuxuu ku dhex jira hee raximka gaar ahaan wuxuu ka soo baxay asaga adna raxim dhacra raxim yaa ka soo baxay xaydkii adna raximna kanaan ka soo baxa caadil wuxuu soo xigaa dhinac afka haggiisu waa riximka gudihiis waay xidid maraayo waay xididuu leeyahay rixim xididahaasi ayuu xaggiis ka soo baxaya kaasa la yidhahdaa tacriifkiisii wadamu listixaadati istixaadadii dhiiggeed yukhaalifu huwa wuxuu khilaafayaa dam dam alxaydi xeelkii damkiisuu khilaafayaa waa ka duwan yahay muxuu kaga duwan yahay fi axkaamihi axkaami alxayd xeedku axkaamkiisii waa kaga duwan yahay axkaamtiisii ma aha asaga axkaamtii xeedka wa fii sifatihi sifati alxaydi xeedka sifadiisii dhexdeedana waa kaga duwan yahay uma eka damkan oo damul ijtihaadada damkii kale dhiiggii xeedka uma eka waaye dhiigga axkaamta xeedka axkaam dhiiggiisii axkaamtiisa axkaam gaar ah waxyaaba ayaa mancinaya sababtiisii loo diidaya soo maa kan wax loo diidaya sababtiis ma bajiraan anti kaas loo diidaya isagoo loo banaynaya waa u fasaxan yahay galmad waa bannaan tahay ninkii naagtiisii inuu galmado ayadoo istixaado ku dhacsan waa u bannaan tahay salaad waa dukanaysaa dawaaf waa samayn kartaa wixii kaas la diidaya oo dhan hee ayada xukmuha xukmu dahaara waay naag daahirad ah xukunkeeda u qaadanaysaa sifada xaggeedana waa kala duwan yahay waa kan dhiiggii jidhkaada caadiga ah markii dhaawaca ku gaaro ka soo baxaya uu eg yahay kaasina kalarkiisii waa bedelan yahay soo maa waa aswad madow waay kaas haddana ya ladaac kuleel badan markii imaado gubaayo gabadha waa kulol yahay natnon ur badan haddana waa uraya kaas kan hee oo kaas ma aha asiga dhiigga caadiga ah dhiig ma carafo sidiisiiba laakiin kaasa daran kan dhiigga caadiga ah jirkaada ka soo baxaya meelahan kale way lamid yahay wasfigiisiina sidaasuu ku duwan yahay wahuwa damu listixaalihi cirqun waa xidid waa xididkaasoo yanfajiru soo dilaacayo fi raxmi ujeeda yanfajiru dilaacayo fi raxmi raximka gudihiisii ku dilaacayo waay waa kala dhambalan ma dhac ayo meesha ku dhaca waa kala go-a raxmka dhexdiisa yanfajiru dilaacayo fi raxmi waay sawaaun waxaa siman kaana ahaaya fii awqaati alxaydi xaydkii waqtiyaashiisii ow amase kayriha isku mid waayo awqaat alxayd naftirkeeda e waa ku dhacayaa isaga naagta keyrkeedana ayaa inta awqaadka xeydka keyrkeedana waa ku dhacaya ayadoo daahirana waa ku dhacaya ayadoo xeyd qabtana waa ku dhacaya isaga waqti ma laha waa iska imaana waay sababtiisiina waa la sheegi doonaa wa huwa dabal istixaadihi laa yamnacu ma diidaayo asalaata ujeedaa xukunkii waay kii hore waa diidaayo soo ma isaga salaad ma diidaayo way dukanaysaa gabadha wala siyaama soonna ma diidaayo oo way soomaysaa walal wada galmana ma diidaayo ninkeeda waa u bannaan tahay inuu u galmoodo dhiiggii isagoo saas u socdo haddii isaga aan ka maarim karin hee ma isticmaali karaa maxaa dhahay liannahaa gabadhaasi fii axkaami ahaaraati fii xukmi ahaaraati waay ahaaraati gabdhaha daahiraadka ah he xukunkoodii ama waxyaabaha daahirka ah xukunkoodii ay qabtaa bay daahir wa daliiluhu maxaa daliilkiisiina inuu xeyd aan ahayn nifaasna aan ahayn xukunkii dahaaradu qabo maxaa daliil u ah waa kana wa daliiluhu damo isticaadahaasi daliilkiisii xadiidu faatimata faatima xadiidkeedii waaye binti abi xubayshin abi xubaysh gabadhiisii ahayday oo dhalay inintiisii radia allahu canha waa saxaabiyadii qaalaad waxay dhahday yaa rasuula allah allah rasuulkiisiyo inii aniga ustaxaadu waa la idhiig shubansiinayaa waa la idhiig shubansiinayaa dhahday dhabar furna igu dhacay waay ustaxaadu ustaxaadu maxaa musamim as majhuul waay muqayar asilan as musamo waay ustaxaadu haye ini ani ustaxaadu waaye gabar la dhiig shubansinaayo ayaan ahay dhiig shubun ayaa ku dhacay dhabar furun ayaa igu dhacay waay falaa adhuru ma daahir noqonaayo oo ma iga go-o waa iska soconaa le afa adacu ma ka tagayaahe asalaata salaad ma kada ma tag ma tagi karaa oo iska dhaafa sidii xeedkii oo kale mu yahay faqaala annagu wuxuu dhahay laa maya salaada ha ka tegin kama tagaysid ba maxaa yeelay ina daaliki nin yahay kaa cirqun waay xidid waay waa xidid walaysa huwa asaga ma ahaanina bilxaydati waay xeed ma aha hee waa xidid faidaa aqbalat ilxaydatu xaydadii markii soo qaabisho fadacii ka tag asalaata waay salaada ka tag waay fadac maxaa loo dhihi waayo oo fadacii loo dhahay yani naaga lala khitaabaya waaya fadacii ka tag asalaata salaada ka tag faidaa adbarat hiya xaydadii markii aad dibir jeedido ay baxdo ay dhammaato faqsilii dhaq iska dhaq macankii xaggaagii addama dhiiggii jirhka gaaray dharka gaaray iska dhaq oo wasalli duko kadib waa dhiiggii kaas markuu dhammaado haweyso kadib marka dhiiggan kale haddii imaanayo meeshii gaara la iska dhaq iska nadiifi salaadana duko waa laga rabaa haba xadiidkaas ayaa tusiinayaa oo saxiixi ah fayajibu marka waxaa waajibaya calayhaa naagtaas dusheeda an taktasila inay qabaysato oo cinda nihaayati xaydatihaa xaydadeeda markii ay dhammaato almuctabarati yaqaanay ictibaarka lahayd oo loo yaqaanay markii hore omaan jirtay marka xilligeeda la gaaro he waa qabaysanaysaa see ku kala see ku kala garanaysaa waa la kala garanaya calaamada u leeyahy calaamadiis waa kala duunyihin soo maa isku sifaba maaha soo maa sidaas waqtiga ayaantan waa fiirsanaysa ayaamaha wa cinda alistixaadati istixaadada agteed taqsiru farjahaa wa maxaydan qoran feeji maxaydan qoran sax sax fayajibu dheh waxaa ku waajibaya calayha dusheeda an taqtasila inay qabaysato cinda nihaayati xaydatihaa xaydadeeda markii uu dhammaato xaydadii almuctabarati waay iyo wa cinda alistixaadati wa cinda alistixaadati taqtasilu farjaha le waaye sa war usub wa cinda alistixaadati dhiig shubankii agtiisii taqsilu hiya gabadhii waxay dhaqaysaa farjahaa keligiisii farjiglay dhaqaysaa qaboos lagama rabo kan kale laakiin qaboos u waajibinaya soo maa waxyaabaha asaga waajibinaya waxay kamid ahayday alqusl soo maa kan laakiin qoboos ma waajibinayo farjigaas ka dhaqaysa tanaduf ahaan nadiifa nadaafad ahaan meeshii gaaray kale iska nadiifinaysaa wa tajcalu waxay yeelaysaa fil makhraji booskii dhexdiisii oo ka soo baxaayay oo dhiiggan ka socdo farjigii ah ayaa waxay yeelaysaa qutnan suuf suufa gelinaysa booskii duleelkii ama boggii meeshaasi ka soo baxaayay dhiiggii waxay gelinaysaa suuf iyo wa naxwihi mise wa naxwahu wixii la midka ah oo qudnigaasoo yamnacu reebaayo alkhaarija wa ka midka soo baxaayo waay midka soo baxaayo reebaayo waay wixii kale soo socdo celinaayo joojinaayo waay farjigii ayaa waxaa ku xiraysaa oo ku do oo oodaysaa qudnigii si dhiiggaan soo socdo istaago xilligii ay dukanayso oo dan leedahay markaas saasaa laga wadaa watashuddu way xidhaysaa calayhi qutnigii dushiisii maa kii ayay ku xidhaysaa yums yumsiku qabanaayo celinaayo huu dhiigii can isuquudi soo dhicitaankiisii qutnigii watashuddu way xidhaysaa calayhi qutnigii dushiisii maa kii ay ku xidhaysaa yumsiku celinaayo hu qutnigii dheh can isuquudi soo dhicitaan hageeda ka celinaayo waay meesha ma istaagaayo keligiisii farjigii haddii lagu hee awdo oo la geliyo afkiisii suufkaasi kadib ma istaagnaanaye waxyaaba lagu celinaayo ayaa samaysanaysaa good iyo waxyaaba lamid ah ama buumo wixii la midka ay gashanaysaa si uga celiso waxaasay soo bixin dhiiggaas aan soo qulqulayn aan soo qulqulin uusan soo qulqulin wa yugnii waxaa ku filin can daalika kaas qutniga ah hee alxafaa'idu xafaa'id baaba ku filan carabi wey soo maa xafaa'id maqana waa ilmaha e loo xidhayo kaadida iyo haddii meel loo qaadayo kaadida iyo waxyaabahaasi saxradii ku celinayo naf markii meeshii la rabay la taga laga bixinayo oo laga nadiifinayo haddin mid cusub kale lagu dhejinayo haddin meel shay kale laga gaarayo kaadii ma soo baxayso waxaas haddii lagu dhejiyo asaga waa ka soo baxaysa unugii laakiin suuf iyo waxyaabahaas oo dhuugaya hoosna banaankana ma soo aadaysa cunugiina waa ka soo baxaysa meesheeda ayaa jirtaa xafaa'id way marka wayuqni waxaa ku ka ku filan deeqaaya can daalika kaas qudniga xaggiisa iyo wixii la midka ah alxafaa'idu way xafaa'idii asixiyati loo nisbeeyey xafaa'id oo saxiiga loo nismeeyey way fi hada kan dhexdiis kaas oo waqti waqtigan haddaan joogno ee suuf iyo good soo raadi iyo ku xirxir iyo waa laga maarmaa waxaa ku filanba xafaa'iddaasa xirinaysa oo ku filan tahay meeshii rabta ay maraysaa isagana waa iska socdaa ama suufkii ay ku dhejinaysa markaas xafaa'iddaasa ku xirinaysa bis wax soo dhaafayo ma laha laakiin xilligii hore qutnigaasa lagu dhejinayaa good baa lagu xirxirayaa ya ilmaha markii baadid ay joogaan oo ciyaarayaan dhar hal hal dharoo qabaan soo maa keligeed inta badan dharkii ayaa maxo maxoga lagu xiraya ge- dhinaca geesaha waa laga soo laabayaa daraf dheer ayaa loo loo reebayaa labada lugood dhexdooda laga bixinayaa berida gadaalkeeda ayaa haddana kii kale la gelinaya soo maha dhexdii ee naba lagu siinaya waa as- astur waay soo maha haddii kale waa la ciyaarayaa waa la islegdayaa waxaa waay cooradii iyo wixii alaabtii dhan halasa ku jirta soo maa saas waay uma kadib tatawado way wayse qaadanaysaa cinda dukuuli waqti kulli salaatin salaad kasta waqtigeeda markii la gaaro way u weyse qaadanaysaa weyse dhoorasho uma sugna weyse ma dhooran karto maxaa dhahay de waxbaan saas waxnaa socdo soo maa mar salaad kasta markii la gaaro waa weyse qaadanaysaa wixii waa iska dhaqaysaa waa is- waa weyse qaadanaysaa walmustaxaadatu laha talaatu xaalaatin uu dhahay saddexa xaaladood ay loo kala qaadayaa mustaxaadada isku mid ma aha xukunkeeda waxaa loo kala qaadaya saddex qeybo walmustacaadatu mustaxaadadii laha waxay leedahay talaatu xaalaatin saddexa xaaladood alxaalatu luulaa xaaladda koowaad laha alxaalatu luulaa xaaladda koowaad an takuuna inay u sugnaato lahaa mustaxaadadii caadatun caadatan maxaan odhanaa caadatan Ah. Ay dahay. tun maxaa dhahay ismkeedii waay awa khabar laa jaara majruur Sorry. waayahay an takuuna waa inay ahaato u sugnaato lahaa gabadhii mustaxaadada ahayd ay caadatun caado caadadaasoo macruufatun la yaqaano markii horeba waxaa istixaadadan ka hor hee waa inay lahayday caado waqti muddo ay u itimaado caadadeedii dowradeedii shahriga ah dowra shahriya ma la wadaa caadada u imaanayso bil kasta dowra la yidhahda dowra shahriya dowradeeda ayaa markii horeba ay taqaanay bisha meeshii uga imaanaysay bisha awelkeeda miya awsadkeeda miya aakhirkeeda miya isbuuc ugu horeeyo bisha ayaanta koowaad miya isbuuc ugu dambeeyo ayaanta koowaad miya isbuuc eh, dhexdiisii miya mara u imaan jiray waqtigii hore ayadoo saas caadadeeda ula socoto ayaa waxaa yimaaday istixaaladii ku dhacay maxay samaynaysaa marka waxay u laabanaysaa caadadeedii hore waay mala fahmi imtixaan way waa socda geedkaani waa in xukunkiisii gaar ahaan looga warqabo waay waayahay dumarkan qaar ka mid ah haddee damu fisaadka istixaadaas ku dhaco ma dukunayaan waa iska jiifayaan salaadii aawe wixii kale aawe dhan waxbaasa i dhibaaye dilina igu dhacaya iskleeda waa iska waa iska jiiftaba aawe salaadiin waayahay damu fisaad aa la yidhahda waa istixaado dowla furma بأن تكون تسالة وقوي وذلك مثال بأن تكون وإن يهاته مدة الحيض حيض مدة دي معلومة مثل يقانوي لديها أكتاد لو يقاني قبل استحالة كهر استحالة كهر فهذه قبضان تجلس ويفردسنسة قدر عادتها عادتها قدر كيدي واقي هوري أنت أي قبي جرتي عادتي يا فردسنسة واي وتدع الصلاة وكتغيس والصيام وكتغيس وتعد waxaa lagu tirinayaa xaa'idan inay tahay mid aado qabto faida intahad markii ay dhammaato caadatu caadadeedii iqtasalad way qabaysanaysa wasallad way dukanaysa wacaddad way tirsanaysa addama dhiiggii alkhaarija soo baxay hee inuu yahay dama istixaadatin waayo liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sal alla alay wasalam liummi xabiibata u dhahay umkuthi nigaw nigaw maxaa laga wadaa joog waay saxiix qadra maakii qadarkiisii kaanad aad kaanad ahayday taxbisu mid taxbisuki mid ku xabaasayso xaydatuki xaydadaadi waaqii hore qadarkii oo xaydadaada ku xabaasaysay ku xabaasaysay maxaa waay waa xidhaysay miya saldhigaa geenaysay salaada iyo iyo soonki iyo oo u diidaysay macnaha qadarkaasi markii hore ayaa loo celinaya soo ma sidii caadadaadii hadda ka hor oo istixaadadan ka hor ahayday u laabo oo xilligii ku imaan jirtay markii la gaaro ka joog way salaada uma iqtasilii qawayso oo salli duko markii ayada dhammaadkeeda la gaari jir oo la gaarayn xilligii hore adag ee kaa tagi jirtay markii la gaarana qawayso waay duko salaadin waa laga rabaa kan haska haba haska socdee haba haska socdee waay maxaa yeelay kan waxaa waay dama fasaad waay alxaalatu athaaniya thaaniyatu xaaladda labaad idaa lam takun haddii aysan u sugnaanin lahaa gabadhii caadatun caado mucarufa macruufatun layaqaano laakiin damuhaa dhiigeedii mutamayizun socmaayo bacduhu qaar ba mutamayizun socmaayo bacduhu waay qaarkiis socmaayo dhiigeedii waa socma qaarkiis qaar kale waa ka socmaa ayada waqtigii hore oo aadada u imaan jirtay maba oga ama ayadoo markii oo qaangaartay oo dhiiggii u yimaadayba waa iska socdaalayba maba istaagin ama waagii hore caado waan lahaan jirtaye laakiin way ilowdayba fuqaada tan waxay u yaqaanaan mutaxayira laakiin wax mutaxayir la dhahayo ma jiraan hadda kale ka soo samay soo ma fuqaada iyadoo masaladaasi lagu radinayo muctaadi iyo tan maaha tan mutaxayirada tani waa mayezo waay mayezo mayezo tee way mad mutaxayidarada tan soo socoto waay sa tan soo socoto shan markii hore hee waa ka luntay naftarkeed aada waa u imaan jirtay waa la ogowla aada waa u imaan jirtay laakiin aadadii markii hore xilligii u imaan jirtay xilligii u dhammaan jirtay way ilowday waa ka luntay caadadii markii hore ma hayso ti hadda soo dhaafayna maxay ahayday aadadii way haysaa soo maha haddii aadadii aadadeedii hore hayso aadadeedii hore ayaa kula dhaqmaysaa istixaadadan u imaaday damkan istixaadada saas ula dhaqmaysa haddii markii hore aada lahaan jirtay laakiin oo ilowday xilligeedi tiradeedi ee ilowday tiradeena waa ilowday xilligiina waa ilowday maxaa la laabanay maxaad samaynaysaa laakiin waxaad leedahay dhiiggeedii oo damkeedii oo istixaadada iyo damkii caadada ayaa la kala garanayaa calaamaadkii damka xeedka waa lagar ayo waa la garanayaa kan kalena waa la garanayaa waay kala soci kartaa way kala taqaanaa maxay samaynaysa marka taas way xukun karta muctaadi iyo mumayizi iyo mutaxayir mutaxayir ay dhihi jireen sooma tan mumayizidii way kala soci kartaa الثانية الحالة الثانية على ضلبات إذا لم إذا لم تكن حدي أيسن السقنان لها ناكتي عادة عادة معروفة ليغان لكن دمها ديجي متميز واسع ما ديجي بعده والإكرام متميز هو دمكي واسع ما بعضه غاركي سكسع ما بعده بعد الدم دمكي الدمكي كلا وكسع ما يحمل وحلو حمباريا صفة الحيض يحبل والو حمباري كرا ده صفة الحيض لو حمباري كرا سلو حمبارا هي بيكون وين هذا إيه أسود bian yakuuna huwa damkiile inuu ahdo aswada inuu ahaado aw amase hakiinan waay mid adeeg ah aw amase lahu raa'ixatun ur walbaaqi ayaamaha kalena yuxmalu waxaa lagu xumbaarayaa sifatu listixaadati waay yuxmalu sifatu xayda lagu xumbaarayaa tii hor waay marka kale intaa intaas alaamo markii laga helo walbaaqi ayaamaha kalena yuxmalu sifatu listicaadati lagu xumbaarayaa daman waa dhiig axmar oo guduud ah laysa lahu raa'ixatun aan lahayn kee way isticaadadii u sifaynayaa fa fii hadihi tan alxaala xaaladana turaddu waxaa loo celinayaa ila alcamali camalkii haggiisa loo celinayaa gabadhii bitamyiis yaa looga celinaya sababtiisii tamyiiskan loo laabanayaa liqowlihi u dalilaya sal la alay waslam nebiga hadalkiisi lifaatimata binti abi xubaysh u dhahay radi allahu canha idaa kaana markii uu la gaaro damu lxayidi xeedkii dhiigiisi fa inahu damkaasi xeedka aswad waa mid madow yucrafu waa la garanayaa ee fa amsikii hayso can isalaati xaggeeda faidaa kaana aakharu markii la gaaro mid kale fatawada'i weyse qaado wasallii duko fainamaa huwa cirqun waaye waa caddahay sooma alcalatu thaalita caladii saddexaad wey culimadu yaqaaneen mutaxayira idaa lam takun haddii aan usugnaanin lahaa naagtii caadatun caado walaa sifatun sifo sifadaasoo tumayizu gabadha ku socayso biha sifada alxayda kaga socayso min hayri heyrkiisa kaga socayso waay hayr alxayd ma laha aadana ma laha markii hore uma imaaninba haye mana kala garanayso labadii dhiig maxay samaynaysaa taas fa haadihi tajlisu tan waa fadhiisanaysa qaaliba alxaydi xeedka qaalibkiisa ayaa fadhiisanaysaa oo ah sitan lix maalmood aw sabcan waay lianna haadihi naagtani islaantani mas gabardhani caadatu maya lianna haadihi tan oo lixdan maalmood ah ama toddobadan maalmood ah hee caadatu qaalib nisaa'i waay dumarka caadadoodii qaalibka saasay u badan tahay idan waxaa looga qiyaasanayaa dumarkii kale wamaa bacda haadihi alayaami ayaamahan wixii ka dambeeyo oo min addami dhiig an yakuun wuxuu noqonayaa dama istixaadatin ayuu noqonayaa taasilu way dhaqaysa hu damkiiya dhaqaysa uma tusalli way dukunaysa watasumayna soomaysa liqowlihi aw daliila sal alla alay wasalama lixamnata binti jaxshin u dhahay radia allahu canha inamaan kale ma ahana hiya tan oo dhiiggaani rakdatun haraanto waay min ashaydaani shaydaan haggiisi ka ahaatay haraanto haraanto mataqaana cabdirashiid haraanto maa waay wax xayawaana wax haraantinay mataqaana adi haraato madi lis haraatiyo see waay yaa sameynaya xayawaanaadku inta badan khatar ku ah yaa sameynaya insaanka yaawa yaa samayn kara kamid ah dameeraha wa iyo geela khatar wa haraamtadooda waa saas rakdatun haraanto waaye oo min ashaydaani min ashaydaani waaye shaydaan oo haraantinaya raximilmar raximilmar'a ayuu haraanto ku dhufanayaa muxuu u samaynayaa si u dhibo oo u fashaadiyo cibaadadaadii gabadhaasi u waswaasiyo u wareeriyo waayo cadow waay soo maa cadow waay isaga saa samayna sitata fataxayadee waa ligaale soo maa xeel isku xukun waayo ka soo qaada adigoo xeed qabto sitata ayaamin lix maalmood oo sabata ayaamin uma tasili qabayso waayo faidastan faidastanqati markii daahir noqoto markii aad daahir noqoto faidastanqati markii adiga daahira noqoto fasalli duko markaasi wasumi soon waay oo maxay ka daahir noqonaysaa maba qabtay aadaba ya aadaba uma imaanaysa maxaa isku maa waa isku xukumaysaa markii xilligii la gaaro waa dhammaadaysa amaano ayadoo xeel sanadkan ama lix maalmood xeed xeed ka imaanaya oo kale iska dhigaysaa waa qabaysanaysaa waay sidaas fasalli duko wasumi son maxaa yeelay faina dalika ka faina dalika nin yahay kaa yujzi-uka waay wuu kugu filan yahay wa macnaa rakdatu min ashaydaani waxaa laga wadaa yacni dafcatan waay haraanto waay waa laga wadaa ay ina ashaydaana shaydaanka huwa shaydaanka aladii waa midka xaraka dhaqdhaqaajinayo haada kan adama dhigan asaga dhaqdhaqaajinaya rogroga waay waa fera fer ugu dhufnaa masxaraanto waraxi madaxa see ku gaara shaydaan waa shaydaan waay be meelahaas buu joogjoogaah faina shaydaana yajri min ibni aadama majra dami dhiiggi meesha maraya marayaba meesha markii u imaado xaaraanta ugu dhufanaya dhac waa soo daadinayaa biyihi wixii oo ah dhiiggii ثانيا كتاب الصلاة بالله التوفيق